السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatuhu iyo warama waxaan rajeynana fiicantihiin waxaan ka hadlaynaa wax la dhaaho stress stresska dad badan ma fahamsana waxay tahay ya ma fahamsana dadku waxay yihiin stress fa aan fahfaahiyo laana stressku wax kasta wuu yahay waxaan ka bilaabina wax basiida waxaan ku dambeynaa wax waaweyn dadku waxay garanayaan stresska wax weyn inuu yahay masalan tusaale qof magaratay qof dilay qof kufsaday qof wax ku sameeyey qof magaratay dhibay qof been u sheegay qof ku xaday qof maxaa la ku dhacay magaratay qof aanad maxaa la dhahaa kaa nixiyey oo wax sameeyey khatara kaas waxay keentay stress maya stresska isagoo bani aadan kale noloshaada soo gelin stress waad waad ku jirtaa tusaalo kale stresska basiidka baan kuu sheegayaa horta ma garatay basiidka aanad dareemi karayn ya tusaale markuu qofku cunto cunayo twenty four seven cunto waa cunaysaa subaxdii waa soo kacaysaa cuntad ku kacaysaa dibadad u baxaysaa gaadhiga fadhiisanaysaa cuntad cunaysaa ama baskad ku jirtaa cuntad cunaysaa shaqada adigoo ku jira ama iskuulka adigoo ku jira cuntad cunaysaa waa kasoo baxday in yarmee fadhiisanaysaa kafe ama waxba macmacaan waxbad cabaysaa ad cunaysaa ya taa lafteeda cuntadan yani xuduud lahayn iyo fakir lahayn ee iska socoto waa stress laakiin ma dareemaysid adigu inay tahay stress ma dareemaysid jirka gudihiisa waan waxa u bixiya stresska waan u kala qaybiyaa stress aamusan iyo stress qaylinaya ma garatay stress aamusan iyo stress qaylinaya yani stress oo still ah iyo stress loud ah ya waxaan ka hadlaynaa iminka stresska aamusan okay fa jirkaaga markuu dhibaatooyin heesto aanad adigu usoo jeedin lano naftaada ma soo jeedid waxaad daawataa fideogii raallida waa ina daawatid ama fideogii maxaa la dhahaa ka horeey waa ina daawatid dhegeystid sidaad maxaa u fahamtid kan qofku markaanu usoo jeedin cuntadiisa iyo habfikirkiisa waa stress taas waxaa loo bixiyaa stresska aamusan taa dadku markay kontroolaan stresska kale dibadda ka yimaada ama dad kale sameeyaan waad maamuli kartaa wallaahi u maamuli kartaa adigale bas laakiin ila dhegeyso ilaa nihaaya fideoguma ku dhamaanayo bodkastka ila dhegeyso fa subxaan allah bani aadanku markaanu tallaabadiisa usoo fiirsan ama usoo jeedin yaa aanu maxaa laydhaahaa u toosneen naftiisa taas waa stress laga yaabaa iminka ma dareemaysid laga yaaba waxaad dareemaysaa marka sheekadu dee ay faraha ka baxdo magaratay sheekadu marka faraha kala baxdo waa markuu dee stressku haddaba dee cod cod yeesho siduu cod yeelanayaa macni waxa weeyaan tusaale madaxaa ku xanuunayaa garbaha ku xanuunayaa calooshaa ku taagan calooshaa ku socotaa cuncun baad dareemaysaa hurdadaada markaad seexatid maxaa ladhaahaa waxaad dareemaysaa markaad soo kacdid inaanad seexan ya yacni inaanad qualitigii iyo dhadhankii hurdada ee nafaqadii hurdadu ay lahayd inaanad ka helin cuntada markaad cunayseed waxaad dareemaysaa xataa inaanad yacni waad cuntay mad cunin gaajaa ku qabanaysaa dad baa jira xataa maalinto dhan cunto cunaya stil gaajo ay hayso garatay dad baa cags ah oo cunto intay iska yareeyaan ama cuntada joojiyaan aan xataa aanay gaajo dareeminba magaratay isagoo dad baa jira xataa iyagoo gaajo aana dareemin cunto cunaya dad baa jira mar kasta kule waan waan dharagsanahay especially dadka heerdha ma garanaysaan dadka aada u dhuudhuuban markasta waxay dhahaan waan dharagsanahay dadka aada u buuranna waxay ku leeyihin markasta waan gaajoonaynaa taas horta lafteeda waxa weeyaan stress oo jirko galay laakiin dadku uma maleeyan inay tahay stress stresskan ma garatay jidhka la gelinayo kow oo aanu qofku usoo jeedin stresskan ma garateen haddaanu qofku buuq ku jiro buuq yani waxa weeyaan maalintaada buuxda ma garatay yani buuq waxaan ujeedaa maalintaada buuxda yani hamoodina buuq iyo adina isku adiga adiga laftaada inaad xanuunsansid ama aad mantil wax ka tahay la waxaan ujeedaa maalintaadu markay buuxdo way buuq badan tahay soo ma hade subaxdii waa soo kacaysaa waxbaad sameynaysaa caruurtii gurigii naftaadii jaamacadii iskuulkii waxbarashadii shaqadii asxaabtaadii waxunbaad qabanaysaa taa lafteeda waa buuq ma garateen maalintu hadday buuxdo aanu qofku heli kareen waqti siduu naftiisa u maamulaa nafta lafteeda waa inaan kala furfuraa naftu waa maxay naftu waxa weeyaan inaad fikirkaaga horta baldhegaysatid naftu waxa weeyaan inaad indhahaaga iyo qalbigaaga iyo calooshaada iyo maskaxdaada bal u fiirsatid ilaahay qur-aanka wuxuu ku dhahay bismillahi raxmaan raxiim wa fii anfusikum afalaa tubsiruun afalaa tubsiruun naftaada maxaad weegi weyday ya ilaan uma- uma- uma noolid dad iyo caruur iyo iskuul iyo jaamacad iyo shaqadaadii iyo businesskaagii iyo noloshaada uma noolid waxa u nooshahay wax badan baa u nooshahay ya famarka aad dareentid calaamadahan basiidka ee yaryar yaryar ee mini mini mini ah micro calaamado yaro basiida waayeen markaad kuwa usoo jeedsanaatid garantii biidni illaah wallaahi waxaan hubaa noloshaada wax badan baa isbedelaya even go-aanadaada markaad qaadanaysid adigoo kal- isku kalsoon secure ah fahansan naftaadaad go-aan ka qaadanaysaa haddaad doonsid xaas kagana furtid igaraalahooda waa kaftan yaa laakiin dad baa jira heedhe go-aan aad raba inay qaataan ay go-aankan ay yacni ama ina- inay guursadaan tusaale oo kale qasab ahan la fure magaratay go-aanka guurka ama go-aanka furiinka ama go-aanka inaad shaqada bedeshid ama go-aanka inaad jaamacadda bedeshid ama go-aanka inaad eh, caafimaadkaaga usoo jeedsanaatid laakiin waqti aanad helayn oo duruuftii ka awood badatay ama go-aan wixii doonto go-aanku ha ahaado go-aankan waxaa kasoo horjeeda leino naftaada uma soo jeedid anu qof kasta waxaan kula taliyaa heedhe go-aan ha qaadanin haddaanad ogeen naftaada wallaahi xataa markuu qofku heedhe uu rabo go-aan inuu qaato eh, go-aankan haddaanad fahansaniin yacni hadduu dareen ku riixayo go-aan saxa ma aha go-aanku waa inuu caqliga ka yimaado aad la fadhiisatid aad is- isdiyaarisid caqabadaha ka iman doona go-aankan aad caqabadahan diyaar u tahay ya waxaasna waxay ka mid tahay inaad noqotid qof dee dhisan oo naftiisa ku kalsoon oo baniaadnimadiisa ku kalsoon haddaad nin tahay naftaada ku kalsoon tahay haddaad dumar tahay naftaada iyo caqligaa ku kalsoon tahay go-aankana kamuu iman ee wax lagugu soo dhaadhiciyey lagugu soo program gareeyey ee bulsho ay keentay maya waa go-aan adigu aad fahantay aad la fadhiisatay aad isweydiisay anigu maxaan u baahanahay kow laba saddex okay diintu maxay tiri kow laba saddex ood sheekadii kala saarsaartay ood kala furfurtay ma garatay deetana isweydii lacalla adiga xataa go-aankan intaanad qaadan qaladaadku aday kaa timaaday yacni matal haddii tahay iskuul jaamacad shaqo business eh, furiin haddaad rabtid qof inaad xaaskaga furtid ama adigu naftaada ninkaa kala tagtaan laano shakadani aad bay kuu dhibtay ama aad talabtid inaad tallaabo guur aad qaadatid aad garan weydid tallaabadan guurka waxaa kasoo horjeeda intaanad go-aanba ka fikirin horta adiga ma ka fikirtay horta waxaad adigu tahay ma ka fikirtay horta ma ku- ma- ma kuu muuqataa ma kuu muuqataa inaad tahay bani aadan yacni soo jeeda ma tahay bani aadan salaadiisa soonkiisa adkaarta eh, cuntadiisa jimicsigiisa hordadiisa eh, waqtigiisa caafimaadkiisa asxaabtiisa sadaqadaada waxaasoo dhan ma- ma u soo jeeda horta bal ya wax adiga kuu personal waayeen waxani ma garatay xijaabkaaga adiga haddaad nin tahayna dee eh, indhahaaga hoos magaysaa ma daawataa waxyaabo xunxun ma daawataa dumarka markay jaaraca joogaan shaaraca waddada ay marayaan dadka ma aflagaadaysaa dadka ma ma xamataa waxyaabaha jirta annagan laga baahanay inaan sameyno oona xaqiisa kasoo bixin oo kasoo horjeeda go-aankaaga iyo baniaadnimadaada iyo horumarkaaga kasoo horjeeda fa waxyaabaha lafteeda waa stress wallahi an waxaan ka stress so mini stresska haddaad u fiirsatid ood la fadhiisatid wax badan baa noloshaada isbedelaya wallaahi biidni illaah wax badan baa isbedelaya yacni iminka qaar baa kula heedha guurkii baa iga habsaamay ama ma guursanayo leano eh, raggii saasi noqdeen dumarkaasi noqdeen beliefs waxyaabihii iminka aan ka hadlayay xalqadii hore daawada dhageysta yacni subxaan allah ma isweydiisay waa maxay waxyaabahan kasoo horjeeda hadafkayga iyo tallaabadayda iyo horumarkayga kasoo horjeeda maxay tahay waxaa kasoo horjeeda waxyaabo qaldan aad aaminsan tahay waxaa kasoo horjeeda noloshaada uma soo jeedid waxaa kasoo horjeeda caqabadahan iyo mini stresska ku haya uma soo jeedid ma of- wax yani ahamiyad ma siisid big thing uma aragtid which is big thing way tahay big thing waxaa tahay wax weyn way tahay ya اولا waa inaad xiriirkaaga naftaada aad ilaalisid iyo xiriirka ilaahay aad fahantid sidaad noloshan oo dhan u fahantid waxay tahay calaaqaadkaaga xiriirkaaga dadka xiriirkaaga naftaada xiriirkaaga caruurta xiriirka aabbahayo hooyada xiriirka dadkao dhan waa inaad fahantid waxay tahay xiriirkaasi xiriirka shaqada xiriirka lacagta fahanka lacagta waa maxay lacagta saan u arkaa businesska saan u arkaa sid- maxaan ka fahansanay maxaan ka fahinsanaa beliefskaago dhan iyo waxaad ka aaminsan tahay nolosha maxay tahay laanno waxyaabahan adigu aad aaminsan tahay iyo sidaad naftaada ula dhaqantid ayaa maanta noloshaada geynaysa xaggaa aad joogtid adigu aanad raalli ka ahayn wax daawada barnaamijkii raallida xalqadii aan raallida ka hadlay daawada isku wada xidhan yihiin barnaamijkayga barnaamijkayga iyo podcastkayga aniga daawo raalli ogolaasho acceptance ya mini stress nafteeda ma u soo jeedaa am i living in the moment ma yahay qof ma garatay buuqa haddaan ku jiro buuqa dhexdiisa naftayda ma soo ururin karaa inta naqaska qaato aan in yar fadhiisto qof kasta uu haysta maalin buuq leh oo buuxda waan u haysanaa laakiin qofka ugu fiicanee fariidka waayo waa qofka idhaahaa waa qof nasta qof maskaxda nasiya maskaxda aamusiiya ku dhaha bal aamus maskaxow aamus ma fikiri karabe go-aan ma qaadan kara bal iga aamus in yar ilaahay wuxuu ku siiyey waxyaabo uu jidhkan u maamulo waxyaabahan aduu ma garanaysad laana uma soo jeedid weligaana mad baarin fa aniga laga yaabo inaan xaggan podcastkan aan kaa caawiyo sidaad naftaada u baratid barasho wacan naftaada ka odha hadduu magacaagu yahay axmed faadumo khaalid cabdilaahi cabdicasiis cabdirasaaq fa- sahra fatxiya khadra deeqa ayaan maryam anigoo kale barasho macan barasho wanaagsan soo naftaasaad u garanaysaa ilaahay wuxuu ku siiyey waxyaabo kaa caawinaysa aana dhibaato kuu keenin rafaad kuu keenin yacni markaad seexatid ha odhanin oh maalinta wallahi maalin dheer bay ahayd waxaan rabaa inaan iska iloobo Uff. maalintu waxay ahayd maalin too much ah dad baa jira heedhe maalintoo dhan ka cabanaya maca inuu ayaga gacanta ku haysto maalintooda oo oo go-aan leh laakiin way ka cabanayaan wallahi maanta waa hawshu way badneed oo dhrdhrdhr hawshu dhibaata maanta maanta wallahi maanta waxaan rabaa inaan ilooban raba maanta qalad bal waxaad ku tijaabisay inaad seexatid maalin adigoo eh, idhaaha alxamdu lilaah maanta waxay ahayd maalin kheyr qabta inkastoo way buuxday laakiin still waxaan noqday qof waqtigiisa gacanta ku haya raalli ka ah waqtigiisa go-aankiisa raalli ka ahya aan naftiisa waqti aan siiyey five minute ten minute aan naftayda siiyeysa naqaska u qaato aan u dego siday caajiska iyo daalku iga tago alxamdulilah maanta may idhaafin anigoona cunin khudaartayda iyo biyahaygii cabin waan ka fogaaday maanta coffee waan ka fogaaday maanta coffeeinkii oo dhan coola energy drinks waan ka fogaaday waxyaabahaasoo dhan alxamdulilah maanta sonkor afka maan saarin keeg maan cunin eh, wax daqiiqle maan cunin maanta alxamdulilah calooshayda way i mahad celinaysaa ya alxamdulilah maanta alxamdulilah hooyaday aabbaha sifac baan ula hadlay maanta caruurtay sifac baan ula hadlay maanta een, waxaan go-aansanaya in nafteeda ka shaqeeyo sidaan inantan doonaya aan guursado sidaan inanka aan doonayo insha allahu tacaala inanka aan doonayda ilaahay i siiyo nafteeda maanta alxamdulilah salaadihii shan salaado waan tukaday alxamdulilah maanta caruurteyda kumaan qaylin alxamdulilah maanta waan isqabtay xanaaqayga waan qabtay lano xanaaqa iyo tawaturka iyo qaylada iyo iyo buuqa waxaa ku keenaya markaad daqiiqda badsateed kaarbohaydraat had badsateed daqiiq bur roodhi malalaxoox waxyaabaha daqiiqda bariis baasto keeg s- eh, maxaa buskut eh, maxaa la dhahaa shaax sonkor leh kafe sonkor leh eh, waxyaabahaasoo dhan sonkorta markaad badsateed waxay ku keenaysaa warwar wallahi adigoo warwar lahaynba warwar buu ku imanaya taa waxaa loo bixiyaa mini stress yacni u fiirso bal maalin jooji afka adigoona saarin kafe eh, iyo maxaa la dhahaa inkastoo aad dareemaysid eh, warwar laano jidhkaaga markaad wax ka daynaysid aad ka fooqinaysid aad ka sii daynaysid way keenaysaa madax xanuun iyo warwar laakiin waxay kugu qaadanaysaa saddex afar cishay kugu qaadanaysaa bacdeen alxamdulilah baad noqonaysaa ama waxay ku xidhan tahay yani kartidaada iyo aqoontaada hadduu qofku aqoon leeyahay wuu usoo jeedaa acraadkan calaamadahan ay sonkortu ay keentay markaanu qofku sonkortu iska joojiyo calaamadaa jirta fa calaamadahaas eh, la qabso magarad biyo badan cabi si loo sii naqaska qaado naqaska barosa naqaska jirka naqasku leana wuxuu barayaa qofka siduu jirkiisa regulation u sameeyo magarata yani inuu maamulo naqasku wuxuu maamulaa maskaxda iyo caloosha u dejiyaa iyo nafta wuu dabcisaa magaratay Um, so isweydii weliga sidaa ma ka fikirtay hadalkan iminka aan sheegi ma ka fikirtay adigu waxyaabaad sameysaa oo maanta noloshaada isku dhex yaacday waxbaa keenay sida noloshaada isku dhex yaacdo hurdada haddaanay hagaagsanayn waxyaabaha private baniaadanka u private ah u private ah u khaas ah waa hurdadiisa iyo cuntadiisa iyo calooshiisa iyo jirkiisa annakaana gacanta ku hayna inaan isbogsiino ama isxanuunsino xanuunku noo yimaado waxaasna waxay ka bilaabataa heedhe isfahan la-aanta inaanu qofka isgaranayn inaanu qofku naftiisa raali ka ahayn naftu qofkiisa usoo jeedin isweydii isweydii waxaad tidhaahdaa talow okay minantan podcastka maxay nooga sheegaysaa iminka laga yaabo imika markaad hadalkayga aad fahantid aad dhegaysatid inaad fahantid aad tirahdid saraaxatan waa sax waxbaa jira waxbaa jira fa tijaabi inta talooyinka aan kuu sheegay Eh, i think waxay u baahan tahay laba saddex jira dhegeysid podcastka sidaad u fahantid hadalkayga iyo aad u fahantid aad ku dhaqaaqdid wax magaratay Eh, d- nolol- mi- mini mini stressna u maamushid sidaad big stress ay kugu noqoto nothing magaratay insha allah waa inooyo podcast kale kheyr baan rajeynaya xagga joogtaan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu